halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax jimco ah oo bisha abriilna ay tahay lix sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan saaka iyo caalamka idaacadda v o e da oo idinla socodsiin doonaan anigoo ah saare cabdi axmed iyo sahre ciidlano
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiyo caalamkana waxaa ka mida dowladda kenya oo baafinaysa rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo isku dayaya amaba qorshaynaya inay gudaha kenya weerarra ka geystaan isaaq caliyo moxamed intaalo raxiim maxamed sheekh bashiir xareed xuseen baashiya aadan cosmaan kuulo cabdirashiid ibraahim cosmaan nuur iyo siyaad ibraahim cabdulaahi ciidamada booliiska dalkani kenya waxay ku sheegeen in midkiiba laba milyan oo lacagta dalkani kenya oo u dhigantay ilaa labaatan kun oo dollar in madaxooda la saaray ciddii wargelin ka soo siisay ciidamada booliiska ama gacanta ku soo dhigto
dalka jabuutina waxaa lagu qabtay shir maalgashiga iyo kobcinta dhaqaalaha waddankaasi looga hadlayo barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiinku haynaa idaacadda marka horese warkii caalamka
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sii kordhiyay dagaalka xagga ganacsiga ee bejiin uu kula jiro isaga oo sheegay in mar kale hay-adda ganacsiga ee maraykanka ay saarayso lacag dhan boqol bilyan oo dollar oo canshuura alaabooyinka ka soo dega dalka shiinaha tallaabadan ayaa waxa ay timid maalin kadib markii dalka shiinaha uu soo rogay isna liiska dhowr alaab oo ka tagta maraykanka tagtana dalkaasi oo laga qaadaya lacag dhan konton bilyan oo canshuur dheeraada waxaa sidoo kale bejiin ay ka jawaabaysaa qudheeda hornaantii toddobaadkan oo maraykanka uu kusoo rogay konton bilyan oo dollar adduun dhan oo canshuura alaabooyinka dalkaasi ka yimaada gudaha dalkan maraykanka suuqyada iibka maraykanka ayaa hoos u dhacay kadib markii ay soo baxdee dagaalka si laba lixaadsanaya ee xagga ganacsiga ee u dhexeeya washington iyo beijing waxaana ku dhowaad afar boqol oo dhibcood ay suuqyadu ahaayeen kuwa laga dareemay hoos u dhac cabsida laga qabo in xiisadan ay si laba lixaadsato awgeed
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay khamiistii shalay in uu ku kordhin doono ugu yaraan laba kun ilaa afar kun oo ciidamada ilaalada xuduudaha ah xuduudda ay wadaagaan maraykanka iyo dalka mexico madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlayay diyaaradda air force one gudaheeda ayaa sheegay xalayto fiidkii inuu ciidamada kusii hayn doono xuduudka tan iyo inta derbiga xuduudkaasi laga dhisayo sidoo kale aqalka cad ee maraykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga ee bentagonka ayaa sheegay inay ka wada xaajoonayaan in la xoojiyo ciidamada milatariga maraykanka ee joogitaankooda xuduudaha koonfur iyo galbeed ee dalkan maraykanka
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington aan ku bilowna ee booliiska dalka kenya ayaa shalay sheegay inay jiraan rag tiradoodu ay gaarayso siddeed nin oo ka tirsan al-shabaab oo qorsheynaya inay weeraro argagixiso ka geystaan gudaha dalka kenya waxaana ay soo bandhigeen sawirada raggaasi oo ay sheegeen in madaxooda la duldhigay laba milyan oo lacagta kenya shilina haddaba wariyaha v o eda maxamed faarax shir ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada gaariso
raggan ayaa ciidamada booliiska dalkani kenya waxay ku sheegeen in midkiiba laba milyan oo lacagta dalkani kenya oo u dhigantay ilaa labaatan kun oo doolarka dalka maraykanka in madaxooda la saaray ciddii wargelin ka soo siisay ciidamada booliiska ama gacanta ku soo dhigto raggan ayaa taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya joseph bonet wareegta uu ka soo saaray waxa uu ku sheegay inay howlo argagixisa ka geystaan gudaha dalkani kenya laamaha kala duwan ee amniga oo iskaashanayana iminkay ka hortegayaan hannaan walba gudaha dalkani kenya raggaasay dhibaato uga geysan lahaayeen ragga uu sheegay joseph bonet inay doondoonayaan madaxoodana iminka lacagtaasi la duldhigay ayaa waxa uu ku sheegay inay kala yihiin isaaq caliyo moxamed intaalo raxiim maxamed sheekh bashiir xareed xuseen bashiya aadan cosmaan kuulo cabdirashiid ibraahim cosmaan nuur iyo siyaad ibraahim cabdulaahi sidoo kale afhayeenka ciidamada booliiska dalkani kenya charles awino oo qoraalkaasi taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya soo bandhigay ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ciidamada booliisku ku daba joogaan cabdi maxamed ibraahim iyo maxamed maxamuud axmed oo ku sheegay iyaguna sidoo kale madaxooda la saaray lacag laba milyan oo dalkani kenya ah booliiska ayaa sidoo kale shacabka oga diga ragay sawiradooda ku baahiyey saxaafadda gudaha dalkani kenya hadday arkaan in ciidamada booliiska ay kula cararaan wixii xog ay ka hayaan sidoo kalena waxa uu sheegay in khatarahoodu ay ka amni galaan mase jales ayaa waxa uu sheegay koox uu hogaaminayo isaaq okolo oo ku sugan deegaanka burbudeso oo ka tirsan dalka soomaaliya oo u dhow magaalada ceelweeqa dalkani kenya sidoo kale nin kale uu ku sheegay cali dheere ayaa waxa uu sheegay mase jales inuu joogo deegaanka khadiija xaaji oo u dhow magaalada mandheera inay yihiin rag culus oo gudaha dalka kenya qulqulatooyin doonaya inay ka geystaan kooxahan ayaa ciidamada booliisku waxay ku sheegeen inay ka howlgalaan deegaanada qumbi dam dhabadhambasa iyo deegaanka hoosingo sidoo kalena degmada doble ayaa waxa uu ku sheegay in raggaasi ay ka howlgalaan howlgallo kala duwan oo ciidamada booliiska dalkani kenya ay ka wadaan xuduudaha kenya iyo soomaaliya isku xira ayaa waxay guule kaga soo hoyinayeen iyagoo rag fara badan oo hub fara badan doonayay in gudaha dalkani kenya soo geliya ay qabqabteen ilaa iminkana xabsiyada dalkani kenya ay buux dhaafinayaan tiro fara badan oo ka tirsan xarakada al-shabaab oo gudaha dalkani kenya soo gelayay sirdoonka dalkani kenya ayaa la tuhunsan yahay in gudaha dalka soomaaliya ay xogo rasmi ka helaan halka qaarkoodna la aaminsan yahay in gudaha dalka soomaaliya ay ku sugan yihiin sirta inta badan ka imaaneysa gudaha dalka soomaaliyana ay tahay halkaay ka helayaan deegaanada isiolo mandera wajeer ayaa fashilin kala duwan oo kooxahaasi lagu sameeyey waxay ahayd mid hordhaac u noqonaysa warbixinada kala duwan ee ciidamada booliisku ay ka helayaan kooxahaasi doonaya inay hujuumaan kenyaanka ku sugan dalkani kenya maxamed faarax shire v o a garisa
degeystayaal nagala socotaan waa v o a washington jimco wanaagsan ayaan rumaantiinba idin leenahay dalka jabuuti waxaa shalayta lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayo xoojinta arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga kulankan oo dhowr cisho socday ayaa dib u habeyn lagu sameeyey xeerka maalgashiga ee dalka jabuuti xeerkan cusub ayaana u ogolaanaya dadka maalgashiga sameynaya inay u fududaato ganacsi ay ka furtaan dalkaasi warbixina murahaasi ku saabsan waxaa jabuuti nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse magaalada jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey doodwadaag lagaga hadlayey qiimaynta iyo fudaydinta wax islaabsiga iyo maalgelinada laga hirgeliyey dalka shirkan waxaa si wada jira u soo qabanqaabiyey wasaaradda u xilsaaran maalgelinta iyo wakaaladda jabuuti ee kobcinta maalgelinada iyadoo ujeeddadu ay tahay in lasii xoojiyo fudaydinta jawiga arrimaha bisneska xogeeyaha guud ee wasaaradda maalgelinta ee jabuuti cabdi cilmi ashkir ayaa marka hore iiga warramay sababta keentay fadhiyadan annaka oo maxay ahayday fulinayna amaradii uu bixiyey madaxweynuhu in aan dibu habayn aan ku samaynay xeerarkii u yaalay maaragtay xagga maalgelinta jabuuti waxaan doonaynaa maalqaamino badan inaan u yeedhno kolkaa dib baan u habaynay xeerarkii noo yaallay kolkaanna xeerarkii dib u habaynay si aan ugu dhib yarayno maalqabeennadu inay yimaadeen jabuuti tii dambe tii dambe markii dambe waxaan u yeedhnay maxay ahayday maalqabeennadii maalqabeennadii dadkii ku shuqul lahaa xeerarka iyaan u yeedhnay wax alla wixii ka faa'iidaysanayey maxay ahayd xeerarka iyaan u yeedhnay oo aan u macnayno halkaan soconno wixii la bedelay sidii aan ugu dhibirali lahayn maxay ahayd shaqadooda iyaan u yeedhnay oon dee u macnaynaynaa maanta maxaa keenay marka in loo macneeyo soo marka horeba hawshooda may qabsanayn
waxa waxa weeyaan had iyo goor way habboon tahay dadka in loo macneeyo dadka in wax loo sheego wixii la bedilay iyo wixii la bedin loo sheego dee sidaas ayaan ugu yeedhnay kulankan baad qabateen canaan baan meesha ka dhex maqlaynay iyo talabixinba waxaa ka mid ahayd inta badan xaggan jabuuti mas-uuliyiintu ma macneeyaan waddankuu shaqaynaya dabcan xeerar baa soo baxa qaar baa isbedela laakiin dadweynaha inta badan wax tafatiran u caddaynaya amba la socodsiinaya xeerashii waddankooda ma bixiyaan mas-uuliyiintu arrintaasoo kale arrintan maxay ka qabanaysaa baad u malayn masii xoojinaysaa waxa weeyaan waad mahadsan tahay halkan waxaa u joogna maanta waxa weeyaan inaan u macnayno weeyaan waxaan u keennay xeerarkii wixii la bedelaan u keennay oo halkaan u dhigna ay qaadanayaan ay akhrisanayaan canaanta maanta la soo jeedina de waa waxay ku saabsan tahay arrimihii hore wixii la bedelay ayay ku saabsan tahay iminka goortay akhristaan waxay fahmayaan in wax la bedelay ay sida ay doonayaan arrimo u socdaan yaasiin cawleed oo loo yaqaan jibkliin oo ka mida dadka shirkadleyda reer jabuuti kana qayb qaatay fadhiyadan ayaa isna ii sheegay waxaa lagu qiimayn kara kulanadan kulankan doing business sheraton lagu qabtay waxaan uga soo qayb galay si aan aan u dhegaysto aan hadalkaygana aan u dhiibto maanta waxay ku saabsanayd abitaaga abitaaga xagga guryeenta xagga guryeenta haddaan ka hadlo marka la weydiisanayo permis de constructionga oo ruqsadii lagu dhisayay guriga la weydiisanayo wax dhibaato oo aan kala kulmay ma jirto si degdegana warqadahaas ay noogu soo baxeen alxamdulilaah marka waana hambalyaan ka leeyahay wasiirka iyo direkteerka abitaaga meel laakiinse mashkale kale oo debartamayaal kale oo wasaaradaha kale oon kala kulannay way jirtaa marka inaan kuwaana wakhtigeyga aan ka hadlo ayaan jecel yahay arinta doing businesska waxa weeyaan wax badan baa horta la qabtay agga ninka n p ga haysta mahdi oo nin aad u furfuran oo ku dhegaysanaya
laiskugu keenay wixii shirkad abuuristeeda ahaa yaan la kulmay meelo qaarkood oo dhibaatooyin la kulanay way jirtaa marka arinta siyaasadda madaxweynaha ka jawaabaysa isagu uu ka seexan laayahay waxa weyn horumarka waddanka iyo sidii shirkadaha loogu dhib yarayn lahaa nasiib darro wasaarado badan waxaa jira la socon sida uu isagu madaxweynuhu hadalka uu u dhigay amba fikradihiisa la socon aad moodaysid inay cagajiid ay samaynayaan qaarkood adigu wax badan baad ku soo jirtay arrimahan ganacsiga ee jamhuuriyadda jabuuti si madax bannaanna dabcan wada shaqaysta marka kulankan oo kale amba doodan ay soo qabanqaabisay dowladdu maxay ku soo kordhin kartaa baad u malaynaysaa dhaqdhaqaaqiinii maxayse inii fudaydin kartaa waxa inoo fudaydinayso wixii dhibaato aan la kulanno inaan sheegno iyakuna ay hagaajiyaan weeyaan marka isdhexgal weeyaan rabadaan muuse v o a jibuuti
gudaha dalkan maraykankana dowladda maraykanka ayaa ku wargelisay brofesor wax ka dhiga jaamacad kana soo jeeda dalka kenya oo muddo shan iyo labaatan sannadood ah wax ka dhigaya jaamacadda auxburg university ee magaalada st paul ee gobolka minnesora ee dalkan maraykanka kaasi oo lagu wargeliyey muddo sagaashan cisho ah gudahood inuu waddanka uga baxo ilaa iyo haatan wararku waxa ayse sheegin wax dembi ah oo uu galay ninkaas balse waxay arrinkiisa la xiriirtaa sida ay warbaahintu sheegayso soo galooti badan oo laga masaafurinayo gudaha dalka maraykanka sahre cidlanur ayaa khadka telefoonka ee minnesora waxay kula xiriirtay siciid yuusuf sheekh cabdi oo ka tirsan waaxda guryeenta iyo dejinta qaxootiga ee minneabolis zahro aad baad umahadsan tahay hay-adda socdaalka ay ku xukuntay in maaragta la celiyo jaamacadda ayuu ka dhigaa macalin asal ahaan waxa uu ka yimaaday reerkan celinaya dalka kenya waxaa lagu celinaya dalka kenya sidoo kale markii uu hadlayay isaga iyo qoyskiisaba waxaa dhinac taagnaa macalimiinta jaamacadda uu wax ka dhigo oo augsburg university la yidhaahdo ay ku taallaa magaaladan minneapolis wax uu dembi uu galay haba yaraateena uusan jirin ujeeddada uu loo celinayana ay tahay mid keliya la xiriirta maaragtay sharciga uu ku joogay inaan loo cusboonaysiinaynin wax faahfaahina ma laga bixiyey markaa sharci ahaan sidii uu ku yimid iyo sharciga uu imika haysto zahra sida aad la socotidba maaragtay profesorkana kuu sheegay waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda augsburg university ee ku taala magaaladan minneapolis waxa uu viisa oo ardaynimo ku yimaaday dalkan maraykanka shan iyo labaatan sano mar walba viisihiisa waa waa la cusboonaysiin jiray waa uu tegi jiray oo iska xaadirin jiray sharciga uu ku joogo iyo macalinimada uu ka qeyb qaadanayay gobolkan minnesota wax weyn ayuu kusoo kordhiyay arday badan buu wax baray sidoo kale xaaskiisa jaamacad bay halkan kaga baxday waa kalkaaliso isbitaal bay ka shaqaysaa marka nasiib dara waxaa ah inaysan dhalasho aysan haysanin oo aysan qaadanin shan iyo labaatanka sano ay waddankan joogeen laakiin aysan ku joogeen waddankan sharciga si sharciyan ah oo loo ogolaa inay iska joogaan waddankan kana shaqaystaan marka nasiib dara waxaa ah in shan iyo labaatan sano meel uu joogay uu caruur ay maaragtay reer ugu u joogeen in hadda laga tarxilayo oo uu la rabo in la geeyo dalka kenya oo uu shan iyo labaatan sano kasoo maqnaa marka waad garan kartaa saameynta ay qofka ku yeelan karto siciidow maadaama oo aad ka tirsanayd wasaaradda guryeynta ee minneabolis dad badan oo qaxoontiyana ilaa hadda aad la shaqaysidoo doonaya inay gudaha maraykanka degaan tan iyo markii xukunka qabtay madaxweyne donald trump ee la dhimay tirada dadka soo gelaya waddankan maraykanka siday u saamaysay arintaasi guryihii dowladda ee dadka la siinaya dadka danyarta ah dadka yimid se maxaad ku qiyaasi kartaa intayn leg dadka qaxootiga ee gobolkan minnesota horta yimid aad bay uyar u yaraadeen wax ka yar boqol ayaa yimaaday sanadkii lasoo dhaafay kale sanadkii lasoo dhaafay intii uu tam uu joogay oo soomaali asal ahaan kasoo jeeda sanadadii ka horreysay dhowr kun iyo ayaa imaanayay aad bay u imaanayeen ha ahaadaan qaar si toosa loo keenay oo laga keenay xerooyinka qaxootiga sida dhadhaab iyo ha ahaadaan qaar maaragtay qoysaskooda kusoo biiray oo maaragtay qaar kamid ah hore inta u deganaayeen marka ilaa hadda lama cabiri karo saameynta weyn ay ku yeelatay marka tiro ahaan ama dhaqaale ahaan la fiiriyo laakiin waxaa la ogaanayaa kulley labada sano ay soo socoto haddii aysan kusii socoto dhaqaale ahaan iyo maaragtay saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa gobolkan minnesota sababtoo ah warshadaha sida warshadaha hilibka sameeya ama maaragtay hilibka jarjara iyo warshadaha kale oo yaryar waxaa aada ugu shaqeeyey dadka qaxootiga ee marka markay cusub yihiin yimaada marka saameyn weyn ayay ku yeelan kartaa sidoo kale shaqooyinka yaryar u badan gobolkan minnesota badana waxaa ka shaqeeya dadka qaxootiga ahi ee yimaada iyo dadka xuduudda soo gudba oo iyaga ahaan maaragtay asylum ahaan ama isku soo dhiiba ama ha ka yimaadaan mexico ama ha ka yimaadaan wadama kale ama qaarkood soomaaliya ha ka yimaadaan marka dhaqaale ahaan saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa gobolkan minnesota laakiin ilaa hadda welwel badan ayaa ka muuqda maaragtay gobolkan minnesota iyagoo maaragtay dad badan shirar shirkado badan ay ka welwelsan yihiin inay u waayaan shaqaalo u shaqeeya siciidow waxaa jira dad shaqooyinkii ay qaban lahaayeen dadka maraykankiihi dad soo galootiyihii qabanayaan isla markaana dadka soo galootiga lagu eedeynaya inay dembiyo ku lug yeeshaan markaad qiyaasto dadka soo galootiga maadaamood muddo dheer la shaqaynaysay dembiyada maraykanka ka dhaca maxaad ku qiyaasi lahayd ma qeyb intee leeg bay ka qaataan ma iyagaa ku badan mise waa lagaga badan yihi waa looga badan yahay dembiyada markaad fiirisay dadka badanaa marka ay yimaadaan waxa ay aad isla markiiba u bilaabaan shaqo iyagoo ka walwalsan noloshooda mustaqbalkooda iyo dadkii ay ka yimaadeen dadka dembiyada gala badanaa waa dad aad u tiro yar oo dhinaca qaxootiga markaa fiiri dadka socdaalka ku yimaaday dibadda kaga yimaaday dalkan maraykanka aad bay u yartaha u yar yihiin marka aad la barbadhigtid dadka dembiyada gala ee waddankan ku dhasho
wuxuu kaasi ahaa siciid yuusuf sheekh cabdi oo ka tirsan hawaaxda guriyeenta iyo dibadejinta qaxootiga ah minneabolis har cidla nuur ayuuna qadka telefoonka ugu warramayay haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka oo inoo soo diyaariyey jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka toddobaadkanna waxaannu ku soo qaadaynaa buuqa ka taagan hubka kiimikada ah ee lagu isticmaalay suuriya oo cirka isku sii shareerayn iyadoo quwadaha dunida ugu waaweyn ah ay laba gees arrintan ka kala taagan yihiin golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa toddobaadkan dood adag ka yeeshay cidda qaadanaysa mas-uuliyadda adeegsiga hubka kiimikada ah ee dhowr jeeroo isxigxigta lagu weeraray deegaanno ay dad rayid ahi ku nool yihiin oo suuriya ku yaalla hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan baabi'inta hubka halista ah ayaa haatan ku howlan baaris ay ku hayso cidda adeegsatay hubkaasi oo qudha ka jaray boqolaal ruux oo carruur fara badani ay ku jiraan guddoomiye ku-xigeenka hay-adda oo inta aanay doodda golaha ammaanku bilaaban warbixin siiyey xubnaha ayaa sheegay in koox baarayaal ah oo iyaga ka socota ay hadda ku sugan yihiin caasimadda dalka suuriya
ergada xaqiiqa raadinta howsheeda ayay wadataa koox ka socota ergada ayaana xilligan booqanaysa dimasha si ay u eegto xogta ay xukuumadda suuriya u soo gudbisay guddoomiyaha hay-adda taasoo ku aadan adeegsiga hubka kiimikada ergada waxay warbixinteeda kama dambaysta soo saari doontaa marka ay hesho xog ku filan islamarkaasna ay awood u yeelato in arrintaasi ay dhirindhiriso
inkastoo weli beesha caalamku aanay si wada jira mas-uuliyadda weerarradaasi kiimikada loo adeegsaday cidina dusha kaga ridin haddana hay-adda caalamiga ah ee burburinta hubka halista ah waxa ay dalbanaysaa in cadaaladda la hor keeno kuwii ka dambeeyey weerarradaasi arxan la'aanta ah
dhammaan sheegashooyinka ku aadan adeegsiga hubka kiimikada gudaha suuriya waxa ay muujinaysaa sida ay lagama maarmaanka u tahay in xal iyo is-afgaradba la gaaro si loo helo hab cusub oo lagula xisaabtamo cidda ka dambaysa xogayaha guud iyo madaxa hay-adda hubka dhigista waxa ay in badan carabka ku adkeeyeen sida ay lama huraanka u tahay in laga hortago in dembiilayaasha ay cadaaladda ka baxsadaan maxkamadna la soo taago
dowladda maraykanka waxa ay rumaysan tahay in maamulka madaxweyne bashaar al asad uu adeegsaday hubkaasi si uu shacabkiisa u laayo waxaanay u ololeysaa in tallaabo adag laga qaato laakiin dowladda ruushka oo iyana xubin ka ah golaha ammaanka ayaa si joogto ah u barbar joogsata xukuumadda suuriya ergeyga ah maraykanka qaramada midoobey u joogta ayaa sheegtay inaanu caad saarayn in maamulka asad uu hubkaasi ku garaacay shacabkiisa rayid badanna ku laayey waxaanay ruushka ku eedaysay inuu nidaamkaasi had iyo jeer garab iyo gaashaanba u yahay islamarkaana uu caqabad ku noqday baaritaanada arrintan la xidhiidha
rajiimka asad waxa uu weli shacabkiisa u adeegsadaa hubka kiimikada ah xubin ka tirsan golahanna waxa uu ka howlan yahay in uu ka difaaco cawaaqibta waxa uu falay wuxuuna ishortaagay in la cusboonaysiiyo muddada guddiga wadajirka ah ee baarista taasi waxa ay dhashay in dunida maanta ay noqoto mid halis badan maamulka asad waxa uu sii wadaa adeegsiga bambooyinka kaloorka isaga oo la bartilmaameedsanaya dad aan waxba galabsan oo rag dumar iyo haweenbale toddobaadyadii lasoo dhaafay markii uu asad qabsanayay quutada bari waxaana soo gaaray warar sheegaya in uu adeegsaday hubka kaloorka
ruushku waxa uu ku doodayaa in kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kula jira xukuumadda bashaar al asad ay iyagu isticmaaleen hubkaasi kiimikada ah danjiraha raashiya ee fadhiya qaramada midoobey ayaa sheegay inay si ulakaca u diideen in muddada loo kordhiyo guddiga xaqiiqa raadinta kadib markii uu garab ka mida dhinacyada dunida ee siyaasadda suuriya isku diidan uu ku milmay
sidaannu hore u sheegnay habka uu guddigu adeegsaday iyo warbixinta uu soo saarayba kuma salaysnayn falanqayn dhinaca saaniska ah oo lagu kalsooraan karo sidaasi darteed ayaan u oggolaan weynay in guddigaasi wadaagga ahi wakhtiga loo kordhiyo waxaan aaminsanahay in natiijada uu soo saaray ee siyaasadaysan ay wiiqayso sumcadda baaritaanada caalamiga ah ee lagu kalsoon yahay waxaan ognahay in kooxaha argixisada ay awood u leeyihiin inay kiimika adeegsadaan
dowladda suuriya marka kulamada noocana la ysugu yimaado waxa ay si cad u weerartaa dalalka galbeedka ee uu maraykanku hogaamiyo isagoo ku eedeeya in ay taageeraan kooxaha argagixisada ah ee suuriya ka dagaalama ergeyga suuriya qaramada midoobey ku matala ayaa maraykanka iyo dalal kale oo yurub ku yaalla ku eedeeyey in ay doonayaan in ay dunida dib ugu celiyaan xilligii gumaysiga
من الإشادة بما قامت به الحكومة السورية نرى بعضا من أعضاء هذا المجلس وأعني هنا الولايات المتحدة
intii xukuumadda suuriya lagu bogaadin lahaa hawsha ay qabatay ayay qaar ka mida xubnaha golahani waxaan ula jeedaa maraykanka oo aan weligii burburin keydkiisa hubka kiimikada ah iyo britain iyo weliba faransiiska waxaa shaqo ay ka dhigteen khiyaano iyo marin habaabin si ay u fushadaan siyaasadahooda ah in dunida ay qabsadaan dibna ay ugu celiyaan xilliga gumaysiga dalalkani waxay si joogtaa golaha ammaanka ay uga dhigtaan madal iyagoo si joogtaa eedayn baadil ah oo aan san lahayn ugu jeedinaya xukuumadda suuriya ujeeddadooduna waxay tahay inay curyaamiyaan guulaha ay ciidamada suuriya ka soo hoynayaan kooxaha argagixisada ah
tan iyo sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii xilligaasoo weerarkii ugu horreeyey oo kiimika loo adeegsaday suuriya laga fuliyey waxaa dhacay ugu yaraan shan weerar oo hubkaasi halista ah loo adeegsaday waxaana ku naf waayey dad tiradoodu ay laba kun kor u dhaafayso barnaamijkii amuuraha islaamkana toddobaadkan intaa ayaan ku joojinayaa intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaaniillah
waa hagaag intaa haddii aynu kaga soo gudubno barnaamijkii amuuraha islaamka iyo jacfar kukaay weli waxaad naga dhagaysanaysaan laantaaf soomaaliga ee v o a bal bashiir abikar oo isku dubaridka inoo qaabilsan baa ka codsanaya hees inaga iyo dadweynahaba inaad soosisa hana qanciya camal aad iyo aad asankii wiriinu xilliguu ku diib jiray dambasamuu kuunkuday darantuna u baatahay ormad kudayr dhalay
aad iyo aad bashiirow heestaasi waxaan filayaa inaan cid saluugsani jirin waa codkii xasan aadan samatar iyo heestii dalsan dhegaysi haboon
darantuna u baatay ormad kudayr dhalay garcadkiisi loo dhigay ilkaamil duleedka damalada qarkoodana dikriyaysa olin
waa tahay adaadoogna ku udgoon codkaasi baxsan ee xasan aadan samatar ayaan uga soo tegaynaa idaacaddeenni guud ahaanba iyo heeskaasi dalsan bashiir abikar oo barnaamij soo saaraha caawo ka ahaa idaacaddeenna subaxnimo sahre cidla nuur iyo anigoo sahre cabdi axmedaba guud ahaan waxaan idin leenahay nabadgelyo
hadalada ka baxayo diilima iska hor yimid xidigtii dhagaari